إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إilى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlwusuul ilaa qawaacid اlusuul qiyaaska ayaan gaar ahaan ku dhex jirnay weliba masaariq اlcila waxa la yidhaahdo wadooyinka cilada lagu garto lagu gaaro taas ayaan ku soo dhex jirnay cilooyinkaas waxay ahayd nas iyo ijmaac iyo istimbaad nas iyo ijmaac waa noo dhammaadeen istimbaadkan ku dhex jirnay istimbaadku afar ayaa soo hoosgelayda munaasib asafr waaltaqsiim qiyaasu shabah iyo nafyulfaariq munaasibka ugu horreeyaan ku jirnay wa huwa munaasibku alaaatun saddex weeye almunaasibu lmutlaq weeye munaasib mutlaq ah munaasib waa yahay oo maslaxa waa ku imaanaya haddii lagu xidho xukunka sharcigaah laakiin waa mutlaqoo deliil ku qayda ictibaar looma hayo deliil ku qayda ilqaana looma hayo deliil dhahaya lama ictibaari karo qiimo male lama hayo deliil dhahaya waa in xukun lagu xidhaaho la ictibaariyana lama hayo labadii midna looma hayo marka waxaa la leeyahay waa mutlaq saasaa loo leeyahy waa mutlaq iyo wal mulaa'imu mid waafaqsan xukunka oo munaasaba kala dhaxaydo sharciguna ictibaariyey iyo walqariibu qariib sharax qowluhu yidhi almunaasibu munaasib munaasibkaasoo almutlaqu la idlaaqay haadaakanu alqismu waa qismigii qismigii alawal ee horreeyey wa huwa qismigaanu alwasfu waa wasfi alladii wasfigaasoo lam yuratib shaaricu shaaricu uusan ka ratibin xukman xukun calaa wafqihi wasfigaas waafaqsanaantiisa wasfi munaasib mutlaqa waxaa la yidhaahdaa waa wasfii uusan ratibin shaaricu xukun ka ratibin waafaqsanaantiisa walam yadulla uusanna tusin deliilun deliil deliilkoo sharciyun sharci loo nisbeeyey deliilkoo mucayanun gaar ah calaa ictibaarihi la tixgelintiisa walaa calaa ilqaa'ihi la laaqiyelidiisa deliil gaar ahoo mucayana oo in la tixgeliyo sheegaya lama hayo deliil gaar ah oo mucayan ah oo lama tixgelin karo dhahayana lama hayo lama tixgelin karo mid lama hayo fa huwa wasfigaanu munaasibu waana munaasib waa munaasib waa mix asagaa fasiray asagaa fasiray ee yuxaqiqu waa sugaa maslaxatan maslaxo oo haddii mujtahidku fiiriyo haddii xukunka lagu xidho maslaxa waa ku imaaneen oo munaasib waaye walaakinahu wasfigaanu mutlaqun waa la idlaaqo sharcigiiyaan ictibaar iyo ilqaan mid ku xidhin ey min daliili ictibaarin daliil oo tixgelin waa laga idlaaqay oo looma hayo ow daliili ilqaa'in laaqiyeeli daliilkeedna waa laga idlaaqay wa huwa munaasibka mutlaqaahu nawcun wa huwa munaasibka mutlaqaa min nawci almaslaxati almursala maslaxa mursala nuuc ka mida wey waa maslaxa mursala nuucun ka mid ah waqad mada alkalaamu fiihi hadal laga hadlaana waa tegey sidaas waxaan uga gudubnay munaasib mutlaqa mulaa'imkiiyaan gelaynaa qowluhu yidhi walmulaa'imu ey ahaani midka labeeyaa almunaasibu waa munaasib munaasibkaasoo almulaa'imu waafaqaya xukunka wa huwa mulaa'imku alwasfu waa wasfi wasfigaasoo almunaasibu maslaxa ku soo xasilaydo alladii wasfigaasoo rataba shaaricu shaaricu uu ratibay xukman xugun calaa wafqi waafaqsanaantiisa walam yahbut binasi nasna kuma sugnaan aw ilijmaaci ijmaacna kuma sugnaan ictibaaru wasfigan la tixgelintiisa bicaynihi daatadiisa cilatan cilo loo tixgeliyo linafsi alxukmi xukunka daatadiisa alladii xukunka rutiba ratibay huwa xukunka calaa wafqihi wasfigan waafaqsanaantiisna lagu ratibay mulaa'imku waa saddex nuuc midka ugu horeeya wuxuu yahay waa wasfi munaasib ah oo sharcigu bicaynihi ayuu ictibaariyey bicaynihi ayuu ictibaariyey wuxuuna u ictibaariyey lijinsi lxukmi tusaale waa saddexi mid ka mida waa midkaas lijinsi lxukmi ictibaari waxaan lahayn waxay tahay licaynihi in la ictibaariyo licaynilxukmina loo ictibaariyo taas lama hayo ilaa taas haddii la helo wuxuu noqonaa muair hadduu saas noqdo muahiru noqonaa taas lama hayo laakiin waxaa la hayaa licaynihi sharcigu waa ictibaariyey lijinsi lxukmi inuu ictibaariyey lijinsihi wasfigan jinsigiisa waa ictibaariyey licayni lxukmi uu ictibaariyey lijinsi lwasfi waa ictibaariyey lijinsi lxukmi uu ictibaariyey waa saddexdaas saddexdaas wey wasfigan licaynihi yaa sharci ictibaariyey lijinsi lxukmi uu ictibaariyey koo maya wasfigan lijinsihi ayaa wasfigu ayaa sharci u ictibaariyey lijinsihi wasfigan wuxuuna u ictibaariyey licayni lxukm maye ma ahane waxaa sharcu ictibaariyey lijinsi lwasfi wuxuuna u ictibaariyey lijinsi lxukmi saddexdaasaa waxay isku tahay mulaa'im ayay isku yihiin wacalaahadaa kaas haddaan qabanno fa huwa mulaa'imku muqaabilu wuxuu ka soo horjeedaa lilmu'afiri mu'afirkii ee isku mid maaha wa huwa mulaa'imkuna alaaatu anwaacin waa nuucyaala saddexa saddex nuuc weeye saddex nuuc nuuca ugu horeeya caynulwasfi a sharci u ictibaariyey lijinsi lxukmi wa u ictibaariyey waa kana alwasfu waa wasfi wasfigaasoo almunaasibu munaasib ah alladii wasfigaasoo ictabarahu sharcu sharcigu tixgeliyey bicaynihi daatadiisuu tixgeliyey cilatan ciluuna u tixgeliyey ciladaasoo lixukmin xukun u sugnaata xukunkoo min jinsi lxukmi xukunkiisa ku jinsi ah alladii xukunka rutiba la tartiibiyey huwa xukunka calaa wafqihi wafqi lwasfi wasfigan waafaqsanaantiisa loo tixgeliyey saddex nuuc marka la ysku daro saddexdoodaasa waxaa la yidhahdaa mulaa'im saddexdoodaasaa mulaa'ima kan ugu horreeya waxa weyan waa wasfi munaasib ah oo shaaricu cayntiisa uu tixgeliyey una tixgeliyey lijinsi lxukm xukunka aad maanta ka ratibaydo jinsigiisu u tixgeliyey jinsigiisu uu tixgeliyey xukunka aad hadda ka ratibaydo oad rabto inaad uga qiyaaso jinsigiisa ayuu u tixgeliyey wa miaalu miaalkiisii an yuqaala waa in la yidhaahdo marka miaalka fiiri miaalka waxaad leedahay gabadha saqiirada ah bikaaradana ah aabbaheed wilaayadeeduu leeyahay waana ijbaari karaa aad leeda wilaayadeeda ayuu leeyahay waa ijbaari karaa nas ayay ku sugan tahay inuu aabbaheed nikaaxi karo weli oo weligeedu uu isagu mas-uul ka yahay gabadhu hadday saqiiro tahay bikrana tahay hadday gabadhu saqiirana tahay bikrana tahay ayada idan la weydiinma maxaa yeele qof saqiira qowlba ma leh qowlkiisu sharciga islaamka ictibaarkuma leh idan marka la weydiinma isagoon waxba weydiinu nikaaxinaa mar hadday saqiira tahay sidii abubakar nabiga ugu nikaaxiyey sala allahu calay wasalam caaisha iyadoo lix sano jirta marka nasaa loo haya laakiin masalada la niqaashaya waxay tahay cilladu maxay tahay si xukunku hadhow ula socdo cillada oo alwilaayatu cala nikaax aabbuhu wilaayada uu nikaaxa weli u yahay cilladaas maxay tahay laba cillaa meeshay ku jirta assiqaru waa ku jirta albakaaratuna waa ku jirta labadan yaa cilla waxaad leedahay bakaaro oo wilaayo lagu xidho ma hayno oo sharciga u tixgeliyey wasfigan bakaaro ah meeshaan waa meesha laysku haysto meel aan laysku haysanoo muttafaq ah oo sharcigu bakaarada wilaayada xukunka u tixgeliyey ma hayno mar haddaanaan hayn waxaad leedahay siqarkan waxaan haynaa wasfigan siqarka ah cayntiisa oo siqarnimada laftirkeeda oo sharcigu tixgeliyey wuxuuna u tixgeliyey xukunka aan maanta u deliishayno oo ah wilaayada jinsigeeda oo ah in maalka uu weli uga yahay saqiirka aabbihiis amase ciddii weli u ah maalka inuu weli uga yahay mas-uul uga yahay saqiirka weligiisu marka sharcigu wuxuu ictibaariyey siqarka siqarkiiuu ictibaariyey cillo sharciya ka dhiga wuxuuna u ictibaariyey xukunka jinsul wilaaya wilaayadu waa badanta maala weli laga noqon karaa nikaaxa weli laga noqon karaa mas-uuliyad kale weli laga noqon karaa wilaaya waa jinsi guud afraad badanaa soo hoosgelayda marka wasfigan oo siqara caynuhu aa sharcigu tixgeliyey wuxuuna u tixgeliyey xukunka oo ah wilaaya jinsigiis marka waxaan leenahay kanaa marka xukunku halkan ku xihan yahay ilaa kanaa la yaqaan sharcigu inuu tixgeliya hadda ka hore marka waxaan leenahay aabbuhu gabadha saqiirada ah bikrada ah waa nikaaxi karaa idan la'aan ciladuna waa al asiqar wey ciladuna waa asiqar saasaa la leeyahy ciladuna waa asiqar haddaan nidhahno marka cilladu waa asiqar gabadhii haddii la soo furo ayadoon weli qaangaadhin oo ay fayiban noqoto weli aabbihii waa nikaaxi karaha noqeen warku saasuu noqaa weli aabbihii waa nikaaxi kara maxaa yeel cilladii waa taaganta asiqar aheed laakiin cillada haddaan ka dhigno sida shaaficiye qayrkood ka dhigeen albakaara haddaan ka dhigno gabadhii haddii iyadoo garoobaho saqiirah ay timaado aabbaheed ninkuma nikaaxi karo ilaa ay qaangaarto sababtuna waxay tahay qofka saqiirkaa idan iyo qowl ixtibaarle ma leh qowl muctabara maba leh qofka saqiirka oo dhihi maydin idan hala weydiin gabadhaan ha idan hala weydiin ninkan in rabta in kale la dhihima maxaa yeele qowlkeedu sharciga xukunba kuma leh in la weydiiya inaan la weydiin wa isku mid mar hadday saqiirata aabbihiina ma ijbaari karo ilaa cilladii waa suushayo bakaarada aheed ma ijbaari karo marka maxay noqonaydaa ilaa ay qaangaarto horta inaan nikaxba qabayn marka ay qaangaartana aan la nikaaxi karin ilaa biidnihaa wa amrihaa weliba idan maahani amrihaa saasa noqoy haddaan idhaahno cilladu waa bakaarada waana sida shaaficiyadu waaba waaye marka wuxuu yidhi wa mihaaluhu an yuqaala waa in la yidhaahdo tahbutu way u sugnaanee lilabi aabbaha wilaayatu nikaaxi nikaaxa wilaayadiisu waa u sugnaanee cala saqiiratii ugu sugnaanay gabadha saqiirada ah nikaaxeeda isagaa weli u ah kamaa yahbutu sida ay ugu sugnaato lahu aabbaha calayhaa gabadha korkeeda wilaayatul-maali maalkeeda inuu weli ka yahay maalkeeda gabadha saqiirada inuu maalkeeda weli ka yahay bijaamici siqar waxa jamcinaao ka dhexeeyana waa siqarka oo inuu maalkeeda mas-uul ka noqdana siqarkaa keenaa inuu nikaaxeeda weli ka noqdana siqarkaa keenaa siqarkaasaa jaamica siqarkaasaa jaamica falwasfu wasfigu oo maanta la tixgeliyey wilaayada nikaaxa assiqaru waa siqar wasfigu waa siqarkaas wa huwa amru waaxidin waa hal arrin marka bicaynihi yaa la tixgeliya leeda marka ilaa siqar waa hal midaheed waalxulmu xudunka lagu dhisa oo laga tartiibiyeyna alwilaayatu waa wilaayo wahiya wilaayana jinsu waa jinsi oo afraaday leedahay kala duwan waa jinsi yajmacu wuxuu jamcinaa wilaayadu jinsigaasu yajmacu jinsigu wuxuu jamcinaa wilaayat anikaaxi wa wilaayat almaali labadaas wilaayu kale uu jamcinaa oo soo hoosgelayaan wahumaa labada wilaayana nawcaani waa laba nuuc labada nuuc oo min atasarufi ka mida marna maalaa lagu tasarufaa oo la maamulaa marna nikaaxaa lagu tasarufaa waa laba kala duwan marka jinsi waa marka waxaad tidhaahdaa wa caynu siqari siqarka cayntiisa wasfigan oo siqarka cayntiisa muctabaran waa la tixgeliyey fii jinsi alwilaayati wilaayada jinsigeedaa loo tixgeliyey bilijmaaci ijmaac wey in gabadha saqiirada iyo wiilka saqiirka ah maalkooda uu mas-uul uga yahay weligoodu waa ijmaac cilladuna ay tahay siqara ijmaac cilladu inay siqar tahayna waa ijmaac marka caynu siqar muctabaru fii jinsi lwilaaya bilijmaaci marka jinsulwilaaya wuu u leeyay ilaa meesha loo tixgeliyey waa maxay waa alwilaayatu cala almaal taasaa loo tixgeliyey soo maaha markaas wuxuu ku leeyay jinsulwilaaya waa loo tixgeliyey waxay tahay mar haddii la yidhi maalka inuu weli uga noqdo aa loo tixgeliyay ijmaac ahaan haddee wilaayada jinsigaas fardi un ka mida wey marka ijmaacu waa ku sugan yahay horta jinsigan jinsigaas in jinsul wilaaye ah in loo tixgeliyo siqar waa sugan yahi marka waa sugan yahi in jinsul wilaaye siqarka loo ictibaariyo loo tixgeliyey markaasuu wuxuu yidhi wa caynu siqari siqarka cayntiisa muctabarun waa la tixgeliyey fii jinsi lwilaaye wilaaye jinsigeed waa loo tixgeliyey bilijmaaci maxaa yeelay lianna alijmaaca ijmaaca lagu ijmaacay calaa ctibaarihi siqarka la tixgelintiisa fii wilaayati lmaali loo tixgeliyo ijmaacun ijmaacaas waa ijmaac calaa ctibaarihi la tixgelintiisa lagu ijmaacay fii jinsi lwilaayati loo tixgeliyo ijmaaca lagu ijmaacay in loo tixgeliyo siqarka wilaayada maalka macnaheedu wuxuu noqonaa in lagu ijmaacay jinsiga wilaaye ah in loo tixgeliyo wasfigan oo siqarka ah wadaalika multabisunkaas wuxuu ku dheehanya bikhilaafi ictibaarihi siqarka la tixgelintiisa khilaafkeeda fii cayni nikaaxi loo tixgeliyey laakiin caynu nikaax in siqarka loo tixgeliyo iyadu ijmac maaha fa innahu ictibaarkaas oo ah siqarka markay gabadhu saqiiro tahay in waxa weeyaan la tixgeliyo siqarkaas oo dhanaa wilaayayuu keenaa innamaa wax kale maahan fabata waa sugnaaday ictibaarkaasu bimujaradi taratubi lxukmi xukunka ratibmiddiisoo kaliyuu ku sugnaaday calaa wafqi waafaqsanaantiisa uu ku ratibmay hal shay aan haynaa gabadhu markay saqiiro tahay bikrana tahay in xukunkii ku sugan yahay wilaayada waa hayna waana ijmaac waa sugan yahay xukunku gabadhi markay saqiiro tahay oo wasfigii siqarku joogo wasfi kalena la joogo bikaara ah labadaas wasfi markay isla joogaan xukunkii wilaayadu inuu sugan yahay waa ijmaacyadu laakiin hal shay ma hubno xukunka waxa keenay ma siqarka ama sida bikaarada aa khilaafka ku jira masalada waa laysku daraa keenay oo huwa sawaabiyo saddex shay aanaan kala garanayn oo laysku haystaa gabadha markay saqiiro tahay bikana tahay weligeed idanla'aanu nikaaxi kara laakiin saddex shay xukunkaas kee keenay saddex wasfi alsiqaru faqar miyaa keenay haddii aan idan alsiqaru yaa keenay ama fayiba haata ama yay ahaanayna waa uu nikaaxina idan la'aan mase waxaa keentay albakaaratu haddaan idhaahno waa bakaarana waxa weeyaan saqiira ha ahaato qaangaar ha ahaatee waa uu nikaaxin hadday bikaarata hadday saqiiro fayiba noqotana ma nikaaxi kara noqeen mase labadoodoo laysku daray asiqaru walbakaara aa keeneen wilaayatulijbaarka wahuwa sawaabiye waa halka mida raajixah labadooda haddaan idhaahno waxa idan la'aan uu nikaaxi kara waa saqiiro bikra bis hadday saqiiro fayiba tahay ma nikaaxi karo hadday bikre kabiiraa tahay ma nikaaxi karo idan la'aana laga hadlaa idan la'aan ma nikaaxi karo marka hadda fiiri markii siqarkii iyo bikaaradii isla joogaan xukunkii waa joogaa wilaayatulijbaarku waa joogaa intaasaa marka aan hubnaa markii uu siqarkii joogo iyo bakaaradii xukunkii wilaayadu waa joogaa laakiin xukunka yaa keenay ha joogeen ilaa waxaan arki doonnaa awsaaf waxaa jirta xukunka mar walba garab taagan iyaduna aan keenin wasfi waxaa jira xukunka waa laazima haddii la waayo xataa isaga wasfigan xukunkana waa la weyna xukunkana isagu ma keenin cillo uma ayaa jiraan sida qamrada urkeedoo kale qamrada ur gaara ay leedahale ima soclin weligay anuuy ur gaara ay leedahale oo qarmuunahoo layska yaqaan urkaas gaarkaa mar alla markii la helo iskaarkii waa joogaan haddii iskaarkii joogaan xaranimadi waa joogtaa urkaas hadduu suulan iskaarkii waa suura waa xalaal mar hadduu suula urkuna cillada maaha ee cilladu waa iskaarka waa marqaanka caqliga ku cayaaraya ee urka maaha waxyaala ka ur badana sharcigu xarrimo marka fiiri marka gabadh waxaa dhici kara wasfigaanu inuu shayga daa'iyo xukunka la socdo laakiin uusan isagu cillo ahayn waa dhici karta marka hadda gabadhii bikradaeeda saqiirada aheed weligeed waa ijbaari karaa waa itifaaq laakiin cillada yaa keenay wey saddexdaas markaasuu wuxuu ku yidhi fa innahu ictibaarka marka xaalatu nikaax la joogo inamaa wax kalena habata waa sugnaaday bimujaradi taratubilxukmi xukunka ratibmiddiisaoo kaliyuu ku sugnaaday calaa wafqi waafaqsanaantiisa uu ka ratibmay xayfu meeluu xukunku ka ratibmay habatad ay sugnaatay alwilaayatu wilaayadii macahu maca siqar filjumlati guud ahaan guud ahaan markaad fiirido haddaan un siqar joogin sugnaamin wilaayadu oo itifaaq noqon ma wain waqaca alikhtilaafu iskhilaaf haba dhaco oo maxaa la ysku khilaafay fii annahu wasfiga oo cilladaa fii annahu jaamicu lisiqari ama se fii annahu xukunku fii annahu xukunka bau celi fii annahu qurunku lisiqari yuu sugnaaday dhe qurunkan siqarkaa iska leh fii annahu qurunku lisiqari yuu sugnaaday oo siqarkaa keenay oo lilbakaarati bikradu u sugnaaday oo lahumaa labadoodoo laysku daray u sugnaaday jamiican xaala ay dhan yihiin taasaa khilaaf ka jira halkaas mulaa'imkii hal midoo ka midaan uga baxay oo ah ayadoo la ictibaariyey caynul wasfi fii jinsi alxukm caynul wasfi oo ahaa asiqar oo loo ictibaariyey fii jinsi alxukmi oo ah wilaaye aa ka gudbo nuuciisii labaad nuucaan labaad wuxuu yahay waxaa la ictibaariyey jinsul wasfi fii cayni alxukmi kaas weeye hadda miaalku uu soo wadaa waxaa sharcigu ictibaariyey waxa weeyaan jinsul wasfi fii cayni alxukm tusaale waxaad tidhi haddii roob da-ayo waxaa bannaan in salaadda la jamciyo in salaadda la jamciyo markaasaa la yidhi cilladuna maxay tahay markaasaa tidhi waa madarka oo madarka asagu ma cilaa ma cillada xukunka keenayda maya waxaad tidhi waa madinatulxikma xikmadiiyo loo filan u yahay madarku wuxuu wataa alxaraj ayuu wataa xaraj u wataa xarajkaas weeye cillada xukunka keenayda laakiin xarajku mundabit maaha waa middan safarka ku soogaynoo kale mundabit ma ahan waxayna qaacidadu yahayd idaa khafiyat alxikmatu aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha xukunka madinada lagu xidhaa markaasoo kale waxaa leedahay madar hadduu joogo salaada waa la jamcinaa marka cilladu waa xarajka roobka dharkaa kaa qoya adaa qoya waa qarqare waddadaa kaa go-e xarajkaa ku jira xarajkaasu marka mundabit ma ahan ilaa roob islama eka waddooyinkuna isku mid ma ahan laakiin madinadiiyaan xukunka ku xidha madaran leey markaasaan waxaan ka ratibaa madarkii oo cillo ah oo wasfi ah aan waxaan ka ratibaa xukun ah aljamcu bayna salaatayn markaasa waxaa lagu leeyahay wasfiga madar ah meeshaan haddeer maahane meel kaloo lagu ictibaariyey miyaad haydaa markaasaad leedahay maya jinsigiisan haya oo la ictibaariyey waa asafar safarka waa madinatulmashaqa dhib uu loo filan u yahy daad tiraa salaadii aan dhammaystira dadkii kula socdayna kaa tagaana dhacdo ood kala luntaan intaad afarta tukayo waxaa dhacda waddada inaad ka lunto ayagaa waddada yiqiinood la socotay madinatulmashaqa wey xarajaa ku jira safarka laakiin xarajku hadde waa muntashir mashaqadu waa muntashira wasfiguna hadduu muntashir yahay xukunka laguma xidheen maxaa lagu xidhaa madinadiisa marka safarkiyaa lagu xidhaad leedahay marka safarka iyo madarkuna waa isku jinsi oo mid walba waa madinatulmashaqa mid walba waa madinatulxaraj labadoodu saasay jinsi guud u yahay marka wasfiga maanta aan ka ratibayo xukunkan oo jamaca ah oo madar ah wasfigaas jinsigiisaa sharcigu ictibaariyey oo ah safar wuxuuna u ictibaariyey caynulxukm xukunka cayntiisa xukunkan aan ka ratibaayo madarka oo ah aljamcu bayna salatayn xukunkan cayntiisu ictibaariya khalaas qiyaas ba ii toosaad leedahay sharcigu wuxuu ictibaariyey waxa weeyaan jinsul wasfi oo ah almadar yaa ku jinsiya asafar wuxuuna ictibaariyey licayni alxukmi oo ah aljamcu bayna salatayn khalaas waa ii toosaa leeda marka waaya wuxuu ku yidhi alwasfu waa wasfi wasfigaasoo almunaasibu munaasib ah alladii wasfigaasoo ictabara shaaricu shaaricu uu tixgeliyey wasfan wasfi wasfigoo min jinsi asaga ku jinsiya kan ma tixgelin adugu aad hayda laakiin muxuu tixgeliyey wasfi ku jinsi ah cilatan ciluuna uu tixgeliyey cilladaasoo lilxukmi xukunka u sugnaatay alladii xukunka rutiba la ratibay huwa xukunka calaa wafqihi wasfigan waafaqsanaantiisa wasfigan oo madarka ah xukunka laga ratibay xukunkaasu waxa weeyaan u tixgeliyey wasfigan wasfi ku jinsiya wa mihaaluhu an yuqaala waa in la yidhaahdo aljamcu in la jamciyo laba salaadood aljamcu bayna salaatayn jaa'isu waa bannaan yahay filxadari nagaadiga maca almadari roob kale jirkiisa haddii roob yimaado waa la jamci karaa qiyaasan qulnaa saasaan lena qiyaasan maqiis qaa'isiina dhe qiyaasan qaa'isiina xalan uga qiyaasayno cala safari safar hayxaa ka dhaxeeya wasfiga madar ah iyo wasfiga safar ah bijaamici ilxaraj xarajaa ka dhaxeeya mid walba waa madinatulxaraj mid walba waa madinatulmashaqa falxudnu xudunku ruqsatuljamci horta wey laba salaadood in la jamciyo ruqsadeedu wey waa xugunku xugunku waa kaas wahuwa waaxidu waa hal mida oo masaafir hadduu jamciyo hadduu qof oo madarhaya jamciyo waa un hal camal wax la sameeyey waa isku waaxid wey waa isku cayn waa waaxid walwasfu wasfiguna alxaraju weeye cilad xikmadiiu ka dhig laakiin waxaa ka fiican inuu yidhaahdo almadaru weye almadaru inuu yidhahdo walwasfu wasfiguna alxaraju waa xaraj wa huwa xarajku jinsun waa jinsi yajmacu wuxuu jamcinaa huwa jinsigaasu alxaraja dhibka alxaasila ku imaanaa bisafari safarka kaas waa soo galah waa xaraj wa huwa xarajka safarka ku yimaadaa khawfu dalaali inaad lunto inaad ka baqdo waa taad tira salaadeen dhamaystiraa dadkii waa kaa tegaya waddada adigu maada noqon waa lume walinqiaaci safarka inaad ka harto dadkii rufaqadii saaxiibadii kula socday inaad ka go'do a ka midaba wa bilmadari wa huwa xaasilu wuxuu kaloo ku soo xasilaa xarajku bilmadari bisafari ku soo xasilaa wa bilmadarina waa ku soo xasilaa fiir inuu jinsi yahay xaraj xarajku maaha cayn ee waa jinsi madarkana waa ku soo xasilaa wa huwa xarajka oon roobka ku soo xasilaa adta'adi waa dhibtoosho bii roobka lagu dhibtoodo in lagu qarqaro dharku kaa qoyood adigu qodo waddadu kaa goodo fiiri marka waa safaru fiiri meesha cilladii rasmigeeda kuu taabana waa safar iyo madar labada cilo ee xarajku waa xikmadda dafculxarajku waa xikmadda waa safaru safarka iyo walmadaru madarka nawcaani waa laba nuuc oo min jinsin jinsi ka ahaadeen jinsiga waaxidun keligiis ayagu waa laba nooc laakiin jinsi guuda ka dhexeeya labadooda jinsiga ka dhexeeya oo mid walba waa maxay madinatulmashaqa madinatulxaraj mid walba intaasu intaasa labadooda ka dhexeeya fa ka'anna shaarica shaarica waxaad moodaa lama actabara markuu tixgeliyey asafara safarka cilatan cillo markuu tixgeliyey cilladaasoo liibaaxatiljamci jamcin bannaynteed u sugnaatay bayna salaatayni la jamciyo ictabara waa mid tixgeliyey shaaricii kullamaa shay kastooo huwa jinsu isaga ku jinsi ah shay kastooo ku jinsi ah oo madinatulmashaqa ah wuxuu u tixgeliyey cilatan cilo lihadilibaaxati bannayntaas bannayntaas oo bayna salaatayni la banneeyo in la jamciyo bannaynta oo la banneeyo aljamci bayna salaatayn ayuu u tixgeliyey marka facallaqa wuxuu ku xidhay marka ibaaxatan facallaqa maya maya facilatu ibaaxati ljamci dheh facilatu ibaaxati ljamci dhe facilatu ibaaxati ljamci jamcinta bannaynta la banneeyey bayna salaatayni la jamciyo cillada keeneen xaalalmadari madarka xaaladiisa almadaru ujeeda inuu cilladu tahay waa madar maahan xarajka xarajku waa muntashir waa muntashir ee cilladu waa almadar waa almadar wa yuqaasu waxaa looga qiyaasana calayh madar athalju barafka di baraf soo dhacay maqribkiiyaa la joogaa masaajidkaa lagu jiraa waxaa la og yahay bayna alcishaa'iinka barafa waddooyinka jara hadduuna soo bilowda dhasha hadduuna xabadxabad soo dhacay khalaas waxaa le war naga jamciya lama soo laaba kara meel la soo mara lama arkeen la xaraj wey baraf inaad soo dhex jirtaa xaraj wey inaad baraf soo jirta walbardu shadiid qabowga daran qabow darana imaana oon la soo bixi karin waa la mid xarajaad leedahay ay jireen noo jamciya salaada noo jamciya salaada noo jamciya salaada saasaad leedahay marka xukunkii waa akhdu ruksa waa ruqsada alruksatu waxa weyaan akhdu ruksa waa ruksada in la qaato oo ah ruksatuljamci bayna salaatayn ciladuna waa almadar xikmaduna waa dafculxaraj waa dafculxaraj dafculxaraj xikmadda ciladuna ciladu waa almadar kii saddexaad midka saddexaad waxau yahay wasfigan maanta aad xukunka ku dhisaydo cayntiisa sharcigu ma ictibaarin laakiin jinsigiisu ictibaari jinsigiisu ictibaari wuxuuna u ictibaariyey xukunka aad ka ratibaydo xukunku jinsi ah maahan asaga laftarkiisa xukun kaloo ku jinsi ah ayuu ka ratibay ayuu ka ratibay marka wuxuu sharcigu ictibaariyey jinsu lwasfi wuxuuna u ictibaariyey lijinsi lxukmi aad leedahay alwasfu wasfi almunaasibu ee munaasib ah alladii wasfigaasoo ictabara shaaricu shaaricu uu tixgeliyey wasfan wasfii uu tixgeliyey wasfigaasoo min jinsi asaga ku jinsi ah asaga kan wasfigan laftirkiisa cayntiisa ma tixgelin laakiin wasfi ku jinsiyuu tixgeliyey wuxuuna u tixgeliyey cilatan cilo ciladaasoo lixukmin xugun u sugnaatay xukunkoo min jinsi lxukmi xukunka ku jinsi ah xukunka cayntiis maahan xukunkuu ku jinsi yahay alladii xukunka rutiba la ratibay huwa xukunka calaa wafqihi wasfigan waafaqsanaantiisa lagu ratibay miaal miaalka wuxuu leeyahay wuxuu yahay gabadha xaa'idadaa salaada sooba qallaydo ka tagtay intii caadada ay qabtay intay caadada qabtay ma soo qallaydo salaadaas dhan waa laga rid waxay leedahay cilladu maxay tahy mujtahidku waa fiirinaa baara wabaara cilladu waa alxaydu uu leeyahay markaasaa laleeyahay xayd wasfiga ah mas'aladan meel aan ahayn tan waa midda hadda la dhisaayo ee mas'aladan mid aan ahayn sharcigoo u ictibaariyo u tixgeliyey liisqaadi salaad miyaad haydaan amase waxa weeyaan li taysiir maya ma hayuu leeyahy oo saadadda wuxuu leeyahay seed marka xugun u dhistaa laleeyahy wuxuu leeya waxaan xukunka ugu dhisay waxaan hayaa wasfi ku jinsi ah wasfi ku jinsi ah oo laga tartiibiyey xukunkan maanta aan rabo xukunku jinsi ah wasfiga ku jinsiga waa maxay waa safar xaydku ku jinsiya halkay jinsi iskaga yihiin waxay jinsi iskaga yihiin labadooduba waa madinatulmashaqa gabadha haddii la yidhaahdo bil kasta toddoba maalmood salaaddii kaa tagtay dib u qalle ayadana qalle ku noolay noqon haddii la yidhaahdo bil walba toddoba maalmood salaadii tagtay haddana dib u qallee waa mashaq saafirkiina mashaqa ku sugan safarkii maadaama uu mashaqo la socoto sharcigu salaadii qayb ka miduu ka riday musaafirkii isqaadu salaad ah ku jirta oo duurkii laba ka mid ah laga riday casirkii labaa laga riday ceshihii labaa laga riday inuu jamciyo waa loo ogolaado inuu jamciya loo ogolaado marka waxaa laleeyahay safarku markuu noqday madinatulmashaqa waxaa sharcigu ka ratibay xukun ah isqaatu bacdi salaa iyo aljamci bayna salaateenka xaydkuna waa madinatulmashaqa khalaas waxaa laga ratibay iyadana isqaatu salaa marka wasfigan oo xayd ah wasfi ku jinsi ah wasfi ku jinsi ah ayaa sharcigu tixgeliyey xukunkan xukunku jinsigu tixgeliyey dhiibada xukunka laftigiisa xukunka laftigiisa ma ahanoo fiiri musaafirkii labalaba ragcaa laga rida kanna salaadii o dhan baa laga rida marka waa un isku jinsiya maxaa ka dhexeeya isqaadu salaa inuu salaad la rido oo awal waajib ahaa jirta intaasaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya adtaysiir fududayn wax la yidhaha in loo fududeeya baldadka taasaa ka dhexeeya rafculxaraj aa ka dhexeeya wa miaalu miaalkiisii alxaydu waa xayd fii isqaadi salaatii salaada ridinteeda xaala ku sugnaaday canilxaaydi gabadha xaydka qabta laga rido fa ina almujtahida mujtahidka baxafa waa baaray can cilati haadaa rididdaas cilladiisa fa ra'aa wuxuu ogaaday anna alwasfa wasfiga wasfiga almunaasiba ee munaasibka huwa alxaydu xayd inuu yahay waa liishtimaali kulansiga xaydku kulansaday calalmashaqa sida safarkii oo kaleu mashaqo wataa mashaqadaasoo fii qadaa'i salaawaati salaadaha qallayntooda ahaatay salaadaha alkaiirati faraha badan salaadahaasoo ayaamalcaadati maalmaha caadada ahaatay caadada ashahriyati bisha loo nisbeeyey uma akhada wuxuu gudagalay mujtahidkii yabxafu inuu baaro can shaahidan markhaati uma akhada wuxuu gudagalay mujtahidkii yabxafu inuu baaro can shaahidin markhaati shaahidkaasoo yusaaniduu xoojiye shaahid xoojiye oo wasfigaan bal in sharcigu mid lamida ictibaariyey inuu deliil u soo helo fa wajada wuxuu soo helay anna sharca sharcigu jacala wuxuu ka dhigay asafara safarka cilatan cilo cilladoo lilqasri gaabin u sugnaato salaadii qayb ka mida lagu ridaa waljamci jamcin u sugnaatay ciladuna waa maxe ayaduna waa lilmashaqa safarka mashaqo ayuu wataa mashaqo darteed waa mashaqa ciladuna waa lilmashaqa falxaydu xaydka wasafaru safarku daaqilaani waxay soo gelayaan taxta jinsin waaxidin jinsi waaxida hoostiisa wahuwa jinsigaasu almashaqa macnaha kownuhumaa madinat almashaqa intaasaa ka dhaxayd وإسقاط صلاة صلاة إلا الردو في الحيض حيض كدحديسة وقصر صلاة صلاة إلا قادية الله ركع إلا الردو وجمعها إلا صوت جمعيه في السفر سفر كدحديسة داخلان لبداس ردد waxay soo gelayaan fii jinsin waaxid wawa jinsigaas adtaysiir waa fududayn oo dadka loo fududeeyo waa rafcu lxaraj iyo dhibka in la suuriyo miaal kaluu keenaa miaal kale ayuu keenaa miaalkaas kale wuxuu yahay qofka qaadifka qaadif waxaa la yidhaha qofka qof muslima yidhaahda zaanigaas afar markhaatina aan keeni karin war inuu zaanigaha afar markhaatiya keen ma keeni karo ayadaha saasa uu leeyahay dii laydhaha afar markaatuu keenodi saas inay ahayd lama keeni karo qofka marka qof muslima yidhahda waa zinaysatay afar markhaatiyana aan keenin siddeetan karbaash in ugu dhuftaa ilaahay jireen waxaasa dariiqo iska taagan wax ku dhufayaan la arag wa in moogta sharciga qayb ka mida aan lagu dhaqmayna kutusaya moogta qayb waa lagu dhaqma hadda sharciga laguma dhaqmo waa been hadde waa salaada subax saagso lama tukan meeqaad tukatay malaayiin xukunka sharci ilahay lagu dhaqmana waa wax ugu weyn sooma jeedin bacda tawxiidba laakiin qaybaan lagu dhaqminay ka midta qaybaan lagu dhaqminoo naga maqana jirto dadkii aan haddeer dadkao dhan midha dadku dhaqma midha waa jira lakiin hadda aan meelahan looga dhaqmin marka qaadifaa la yidhaha qofka qof muslima yidhaha zaaniga qaadifaa la yidhahdaa maxaa yeelay cillada uu waxa uu sameey waa maxay waa iftiraac waa ku been abuur ilaa hadduu markhaati uu hayo hadduu run sheega markhaati uu keeni hadduu run sheega markhaati uu keenin ma keeni karo waa iftiraac waa iftiraac marka cilladu waa qadafka maxaa yeelay waa madinatuliftiraac qadafka badanaaba qofka qof qadfaya iftiraac uu badan yahay mar hadduusan markhaati keeni karin waa madinatuliftiraac way dhici kartaa mararka gabal waxaa dhici karta inuu run sheegayo oo xataa waxaa dhacdaa saddex ayagoo inay dul istaagaan labadan qof oo ay xaqiiq ahaan u hubsadaan maxkamadda hadday yimaadaan saddexdooda midkiiba siddeetana lagu dhufaan hayna mid afraad ma keeni karaan mid afraad ma keeni karaan moogta ayagaa mujrimiina ma aamusaan ila alla yidhahdaan afar keeni karin soo aadinina hadlinina ayagaa sharcigii khilaafay xaqay u leehay markaad min siddeetan ugu dhufo mar haddaysan afar ahayn xaawada xaawada marka fiiri laakiin sida haalibkaa dadka dadka waa sinaysa dhaha miyay dul istaageen ma dul istaageen sida haalibka qadafku waa madinaftu iftiraac waa been abuur soo ma jeedin maxaana wasfigaas qadafka maadaama uu noqday madinatuliftiraac maxaa laga ratibay oo sharci ka ratibay jaldi waxaa leedahay qamrada qofka caba aa cumar yidhi ha laga taliyo dadkii barwaaqo aa ilaahay ku salliday nimco aa lagu imtixaan ruum waxay hayeen waa laga soo qaatay farisna waxay hayeen waa laga soo qaatay barwaaqa hadday timaadaan dadku badana xogaa waa tagaa markaasa qamar cabiddi aad u badan wuxuu yidhi markaas afartan karbaash waa ku joogi diideen ee ka taliya cali bn abi daaliba wuxuu yidhi qofku ma hadduu qamre cabo iska hadaaqa iska hadaaqa oo iska hadlaa hadal aan miisaannayn uu iskaga hadlaa mar hadduu hadaaqana iftiraa waa samaynaa fa araa calayhi xaddu lmuftari waxaan arkaa u yidhi muftari xadkiisa lagu dhufto muftari soo ilahay ma dhihin sideetan jeeda muftari fiiri marka shaaribka waa madinatuliftiraac inuu dad ku been abuura ayaa la tuhma qofkan racday iska hadaaqayo iska hadlayo oon hadalkiisu miisaanayn waa inuu dad ku been abuuranayo qaadifkuna waa inuu dad ku been abuuranayo markaasa waxay leedahay siddeetan karbaashan ku dhifana qofka qamrada cabay maxaa dhacay waxay leedahay shurbigu waa madinatuliftiraac madinatuliftiraac oo waxaa lagu leeyahay wasfigan ah wasfigan oo shurbiga ah oo siddeetan karbaasha sharcigu ka ratibay miyaad haydaa maya waxaa leedahay wasfiga wasfi ku jinsi ah ah xukunkan xukun ku jinsi ah sharcigu ka ratibay oo ah qadaf qadafku waa ku jinsi shurbiga maxaa yeele shurbigu wuxuu noqday madinatuliftiraac qadafkuna kuu noqday madinatuliftiraac marka waxaa leedaha wasfigaas ku jinsiga qadafka ah aa sharcigu wuxuu ka ratibay amaaniina jaldi anaa waxaa leedaha wasfigan marka shurbiga ah aan waxaa leeyahay waxaa laga ratibaa amaaniina jaldi labada xuun isku cayn ma ahan oo amaaniina jaldanta qadafaa keenay taas tanna waxaa keenay shurbiga marka jaldiga ka dhexay waa isku jinsi ilaa jaldiga qof dadka la jeedlaa hal nuuc miya maya mid waxaa keena qamrada mid waxaa keena waxaa keena qadafka mid waxaa keena zirada qadaf waa badanya jaldi marka jinsiya ka dhexeeya leeda marka wasfiga ah shurbi maadaama uu madinatu iftiraa yahay booskii waxaa la dejinaa iftiraaga iftiraaga booskiisiyaa la dejinaa marka waxaa leeda qadafkuna asla madinatu iftira waha marka qadafka iyo asagu waa isku jinsiyaad leedahay jinsi guuda ka dhexeeya oo kalna iftiraa'a ku jira kalna iftiraa'a ku jira jinsigaasaa ka dhexeeya sharcigana waxaan haynaa asagoo tixgeliyey wasfiga qadafkaa xukunkan xukunku jinsigana uu tixgeliyey oo ah siddeetan jeera miaalkaas soo wada bal fiiriya wa miaalu miaalkiisa ayda noqon sheeg ilxaaqu shaaribi alkhamri qamrada kii caday in la haleeshiyo weeye bilqaadifi kii qof qadfay waa la mida laleeyahy fii jaldihi jaldidiisaa lagu haleeshiinaa amaaniina siddeetan la jeedlo kamaa qaala caliyun sidii cali yidhi cumar ay yidhi ha laga taliyo markaasaa cali taladan keena kamaa qaala caliyun sida cali yidhi radia allaahu canhu innahu shaarib innahu inna shaarib kan qamrada cabaa idaa sakara markuu marqaamo hadaa waa hadaaqahu iska hadaaqa iska daldalba iska qurdubaanaha oo waxan durqubaan aan wax miisaana lahayn iska durqubaana soo ma jeedid innahu shaaribka idaa sakara markuu marqaamo hadaa waa iska hadaaqa iska durqubaana wa idaa hadaa hadduu hadaaqana iftaraa waa been abuura been abuur waa ku soo dara been abuur waa ku soo dara fa araa waxaan arkaa calayhi dushiisa inuu ahaaday xaddulmuftari muftariga xadkii lagu dhufsan jiray dadka cumar iyo abubakar cumaraa fadli badan waa intu cumar ku dhufa jiray qofkiidha cumarow abubakar adaa ka fadli badan siddeetan uu ku dhufa jiray maanaa fadli badan ha kaalay siddeetan ilaa waa muftari waa xaddulmuftarigu iska leeyahy siddeetan uu ku dhufa jiray muxuu cumar waardiyeyna marka diin laakiin in madaxa maanta jooga haddii la yidhaahdo madaxdii hore adaa ka fiican ka warrama maasha allah waxoogaa u dhiiba jeefa xoogaa ugu shuba kaanu marka xuu waardiyeyna kursigiis iyo magaciisa cumarna xuu waardiyeynaaday diin diinku waardiyeyna abubakar aniga yaa fadli badan adiga kaala deetan jeeda lagu dhufule ii karbaash garac mujrim wey saas wey marka muftariya laxadulmuftariyaaba la yidhahda dad badana lagu dhuftaa ma ahan hal qof waaya fa araa waxaan arkaa uri calayhi xaddulmuftari maxaa yeelay fiili fa ina shurba cabitaanku madinatulqadfi qadafay waa filaan u tah daruuratan qasar ahaanna annahu shurbigu madinatuliftiraa iftiraagii loo filaan u lagu maraynaa iftiraagii fa wajaba waxaa waajibay an yuqaama in la joojiyo muqaamahu muqaama aliftira iftiraaga booskiisii iftiraaga booskiisiyaa la joojina qiyaasan qiyaasasho cala alkhalwati fiiri khalwadaa looga qiyaasanaa nin iyo gabadh ajnabi kala ah inay wada joogaan meel aan cid kale u jeedin laba qol meeshaan weeye jingada hal albaabay leeda hal suuriyahay leeda labadood midba qoli degan waa iskaafulaa lagu leeyay harfoolxumaa been badan haranqadcana wey munkarna wey labadoodiya midna qolkaanu ku jira midna qolkaanu ku jiraade waa munkar waa khalwo labadood waa isla khaali ilaahay cid aanhaynuma jeedin soo ma jeedin ewe khalwada saasayla ehedba waa labadan qof inay isla joogaan meelaan allah maan cid kale u jeedin oo makhluuq taasay ahayd awel baa khalwadu eber waay eber waay quraacaan usoo doontay ku leeyahay waxaa weeye quraaca isidaaho gabadhu quraacaan usoo doonto adeeraa dhalay adeer miduu dhala waa midda ugu khatarsan ama ogolo ahay quraacna uma soo doonan karti keligeedii guriga joogta ma u soo doonan karti see ugu soo dooneen labadiina keliyatiin labadii keliyatiin eber waay markaasuu yidhi fawajaba waxaa waajibay an yuqaama in la joojiyo shurbigii muqaamahu muqaama aliftira iftiraaga booskiisii qiyaasan qiyaasasho cala alkhalwati khalwada looga qiyaasana fa innahaa khalwadu lamaa kaanat markay ahaatay madinata alwadci galmoosho loo filaankeed mar haddii labadii qof isla gooni noqdeen uqiimat waxaa la joojiyey khalwadii muqaamahu galmooshadii booskeediyaa la joojiyey fi lxurmati xaaraamnimadaan lagula joojiyey sida jimaaca zinada xaaraan u yahay aa khalwaduna xaaraan u tahay saasay labaduba xaaraan u yihin faaliftiraacu iftiraagu jinsu waa jinsi liannahu iftiraaqu yakuunu wuxuu ahaadaa fii shurbi cabitaanka iyo walqadfi labada waa noqda waa jinsi shurbigana waa ku jira qadafkana waa ku jira wa qayrima qayrkoodna waa ahaadaan fa ahara waxaa saameeyey jinsuhu shurbiga midku jinsiya oo qadafkii ah aa saameeyey midku jinsi ah fii xukmi ljinsi fii jinsi lxukmi dhe xukunkan oo jeedalka ah jinsigiisuuna keenoo saameey shurbiga midku jinsiya oo qadaf ah ayaa sharcigu ictibaariya wuxuu u ictibaariyey xukunkan maanta shurbiga aan ka ratibayno xukunku jinsi ah oo siddeetan jeedal ah wa huwa xukunkaasu aljaldu weeye inuu jinsigu ku tusaa jaldigu ousan cayn ahayn li'annahu jaldigu yakuunu fii zina zinada dhexdeeda waa ahaadaa walqadfi waa ahaadaa walqadfi waa ahaadaa waa badan yahy meelo badan ayuu ahaadaa qowluu yidhi walqariibu qariibkii fiir ariib hariib sida ugu sawaabsan waa sida uu yidhi maxamed lamiinu shinqiidiye waana sida waxa weeyaan a'imo badan cabdulqaadir xamdi shayba oo kaleeto iyo sida ay mareen weeye maa dalla calaa ilqaa'ihi maa dalla daliilun calaa ilqaa'ihi wa cadami ictibaarihi wa waxaa la yidhahdaa wasfi hariib ah maa dalla daliilun waa wixii daliil tuso calaa ilqaa'ihi la laaqiyeelidiisa wa cadami ictibaarihi iyo inaan la tixgelin inaan la tixgelin inaan la tixgelin walqariibu qariib maa shay weeye dalla daliilun daliil uu tusay calaa ilqaa'ihi la laaqyeelidiisa iyo wa cadami ictibaarihi inaan la tixgelin wixii daliil tusay ayaa waxaa la yidhahdaa hariib wasfi oo daliilahbana tusay inaan la tixgelin markaasaad leedahay aduguna hala tixgeliyo hala tixgeliyo maalan waxaad leedahay waxaad leedahay wiilka iyo gabadha wasfi waxaa ka dhexeeya albunuwa caruurnima ka dhexeeya wasfigaas marka wuxuu keenaa inay dhaxalka ekaystaan aad leedahay wasfigaas aayada noo sheega inaan la tixgelin bunuwada ka dhaxayda ma laga ratiribu karo in maalka loo simo hayla lidakari milu xadiruteeni waa aayad wasfigaad maanta xukunka ku dhisayda daliila loo haya inaan la tixgelin kaasaa la yidhaha qariib kaasaa la yidhaha sida fadwadii yaxya ibnu yaxya oo kale alleyfi fadwadaasoo kale waa oo uu yidhi boqor maalin ramadaan jimaac sameeyey haddaan idhaahno addoon xoree maalin walbanta samay mid kale xorayna marka maanta zajri u noqon maayo ictaaqu ee waxaan leeay laba biloodoo soonaa lagaa raba wax kale adiga laguma laha wasfigaasoo kale sharcigu ma tixgeli sharcigu wuxuu yidhi addoon xoree ha la yidhahdo qof walba oo jimac ku dhacay oo ictibaar male kaasaa la yidhaha qariib qowluu yidhi walqariibu qariib ay afaalitu midka saddexeeya almunaasibu waa munaasib alqariibu qariiba wa huwa munaasib qariib ah alwasfu waa wasfi alladii wasfi lam yuratib shaaricu shaaricu uusan ratibin xukman xukun calaa wafqi waafaqsanaantiisa walam yahbut mana sugnaan ictibaaru la tixgelintiisa biayi nawcin nuuc lagu tixgeliyo nawcoo min anwaaci lictibaari ka mida nuuc mid wax lagu tixgeliya maaha ma jirto hal meel laguma tixgelin waxaa la rabay intaas inuusan ku gaabsana uu yidhaah bal dalla daliilu calaa ilqaa'i laakiin daliil aba tusa in la laaqi yeelo in la laaqi yeelo waqad mada alkalaamu fiihi hadal laga hadlaana waa tegey qariiba mar dhoweed laakiin midkii tegey munaasib qariib ah soo ma jeedid kaas wuxuu ah hal meela sharcigu ku tixgeliy marka kii laftirkiisii ma ahan halkaa midka loola jeedaa sidaasaa sawaaba inaan kii loola jeedinaa sawaaba wallahu subxana wa tacala aclam sal allah waslm wbaarak cala nabiyina beri marka